بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan shmiha cabdilwahaab iskale ahaa annagoo kaalmaysanayna sharax sheekh saalix ibn cabdilcasiis aal sheekh weli baabkii koowaad aan ku jirnaa baabu macrifati illaahi waaliimaani bih alle oo la aqoonsado lana rumeeyo xadiidkii kow iyo labaatanaad ayaan soo gaarnay wa canhu marfuucan waxaa laga wariyey abuu hurayra isagoo xadiidku uu marfuuc yahay oo rasuulka laga wariyey sal ly slama cajiba rabbuna min qowmin yuqaaduuna ila aljannati bisalaasil rawaahu axmed walbukhaari rabbigeen wuxuu la cajabay min qowmin qolo lafdiga bukhaari waa allah cajib allah alla wuxuu maaragtay la yaabay min qowmin qolo yuqaaduuna ila aljannati jannada loo hogaaminaayo oo loo wado fi salaasili iyadoo silsilada qoorta ugu jiraan silsiladaa ku xiran silsiladaasaana sabab ugu noqday inay jannadii galaan culammadu waxay ku fasireen in dadkaas ay yihiin dad lasoo qafaalay jihaadkii marka lagu jiray markay islaamkii saxnimihiisa garteenna ay si maaragtay caadiyo tabiiciya u soo islaameen oo marka ay jannadii saa ku galeen ilaa qof moog tahay si dirqiya soo islaama dhahaya wax u tarimaysa moogtahay qofku waa inuu iimaankiisu wax qalbiga ka yimid uu yahay marka iimaanka qalbiga qasab laguma gelin karo laakiin islaamkii bay garteen saxnimadiisa marka hore laakiin waa lasoo qafaalay markay saxnimadiisi garteen iyo si tabiiciya oo aan qasab ahayn ku soo galeen marka soo qabashadiis lasoo qabtay markii ugu horreysay yaa sabab u noqotay inay soo islaamaan shaarixu wuxuu leeyahay xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiista tilmaamaha alle ka hadlaysa waxaana lagu sheegay sifada cajabka ahna in alle uu ku tilmaaman yahay sifada cajabka oo macnaha markuu doono uu wax la yaabo sifadaas cajabkana qur-aanka waa lagu sheegay alle qowlkiisa uu yidhi suuratu saafaat bal cajibtu wayaskharuun qiraa'a macnaha mutawaatir ah oo xamse iyo kisaa iyo khalaf ay akhriyaan yaa sidaas ahayd bal cajibtu waan tacajubayba alle uu leeyahay oo agtayda waxaa ku weynaaday yeelashada ay yeesheen kuwa macnaha aniga ay la wadaajinayaan cibaadada iyo qur-aankiio ay beeninayaan taasaa agteyda ku weynaatay wayaskharuuna ayaguna way iska jeesjeesaayaan dabari wuxuu leeyahay cajiba rabbunaa min cadiimi maa qaalahu almushrikuuna fillaah wa sakhira almushrikuuna bimaa qaaluu rabbigeen wuxuu la tacajabay waxa ay gaaladu ku hadleen ooy alla maaragtay ka sheegeen weynidiisa iyo qaabdarradiisa iyo alla uu la tacajubay ayaguna waa iska jeesjeesaayaan oo qur-aankii ku jeesjeesaayaan layaabka marka alle uu la yaabayo wax addoonku uu samaynaayo ma aha mid ka dhashay inaanu alle wax ogeyn ee waa wax calaaqa la leh dhammaystirnaantii alle sababta oo ah cajabkaasi mararka qaarkood wuxuu noqdaa aqoon darro mararka qaarkoodna iyadoo aqoon la leeyahay yaa la tacajabaa marka cajabku wuxuu keensanayaa buu leeyahay shaarixu wixii lala yaabay in mansiladooda kor loo qaadayo kaas marka in wixii macnaha lala yaabo kor loo qaadayo mansiladiisa kaas alle waa loo sugayaa buu leeyahay sida alle uu yidhi bal caajibtu wayaskharuuna ama axaadiista qaarkoodba maarata ku sugnaatay oo in alle uu yacni tacajabo sheegaysa midla qowlihi sala alla ly slama sida hadalkii rasuulka oo kale sala alla ly slama cajiba rabbunaa min qunuuti cibaadihi wa qurbi khiyarihi yanduru ilaykum asiliina qaniitiina fayadallu yadxakuu yaclamu anna farajakum qariib rabbigeen waa uu la yaabaa quusta ay quusteen addoommadiisu iyo qurbi khiyarihi xaaladda beddelaadda alla uu beddelaayo oo dhow sida macnaha ilaahay takyiirka uu samaynayo u dhow yahay ayaguna ay u quusteen yaa alla la yaabay yanduru ilaykum alla waa uu idin fiiriyaa asiliina idinkoo aad u dhibban oo ku dhowaada inaad quusataan qaniqiina macnaha quus jooga fayadallu marka alla wuxuu ahaadaa yadxaku mid maaragtay qoslaaya yaclamu og anna farajakum qariib in maaragtay dhibkiioo laydinka faydaa uu yahay mid dhow marka wuxuu ishaaraya xadiidku kolley abaar jirtay iyo roob la-aan marka roobkii bay macnaha waayeen markaasay quus ku dhowaadeen laakiin xadiidkan lafdiga ku soo arooray oo masaadirta ku jira waa daxika rabbuna rabbigan macnaha waa qosle waay laakiin axaadiis kalaa jirto imaan doonta haddii alla yidhahdo marka cajiba waa ficil maadi buu leeyahay tilmaantii marka cajabka yaa la sugayaa buu leeyahay sababtoo ah ficilka maadi masdarkii baa ku jira marka tilmaanta cajabka alle waanu sugaynaa si asaga alla munaasab u ah axaadiis dhowrana waa waa maaragtay lagu sheegay sifadan cajabka sida xadiidkii rasuulka sala allahu alay wasalama in allaha la yacjabu min ashaabi laysat lahu sabwa alla wuxuu la yaabaa nin dhallinyaro ah oo haddana u iilasho macsi aan lahayn dhallinyaradu badanaa marka ay yar yihiin waa iska maaragtay axwaalaysan yihiin marka midkii alla uu toosiyo ee qalqallooc aan lagu arag kaas alla waa ula yaabaa axmed baa ku wariyey musnadkiisa shaarix marka wuxuu leey wa fii isnaadihi maqaal yani sanadkiisana maqaal baa ku jira buu leeyahy sida ninkan maaragtay tacliiqaadka ku sameeyey sharxa shiikha wuu leeyahay ibnulahiica yuu ku wareegayaa sanadku ibnulahiicana maaragtay waa uun aqrab ila dacf kutubtiisaa gubatay markaas maaragtay la kala sooci waaye xadiidkiisi markaasaa laiska dhaafay sidoo kale la qowlkiisi uu yidhi wa in tacjab facajabun qowluhum haddii aad nimanka mushrikiinta ah ee kuwa aan wax dhibayn waxna anfacayn macbuudaad ka samaysanaya oo alla sokadiis caabudaya haddii aad adigu la yaabto facajabun waxaa la yaab mudan qowluhum ayaga qowlkooda ay yidhaahdeen iyagoo bacdiga inkiraaya aidaa kunnaa turaaban ainaa la fii khalqin jadiid haddii aan carro isu beddelno oo aan baaba'no miyaa mar kale maaragtay khalqi cusubna laga dhigaya oona la soo bixinaya marka adigu haddii aad la yaabto iimaan la-aantooda ama bacdiga ay inkiraayaan sida shaarix uu leeyahay ilaa maaragtay waxa ay ku hadleen maaragtay waxa ugu dambeeya waxaa wax lala yaaba ah hadalkooda marka waxaa yaabaya buu leeyahay allah aayaddan marka waxaa ku jira iyadana tilmaantii cajabka oo alla loo sugaayo marka tilmaantaas cajabka qur-aanka iyo xadiidkaba waa ay ku sugnaatay cajabkuna laba arrin yuu ka ahaadaa in waxaan lala yaabayaa ay ka dhasheen iyadoo aan la filaynin waxaas dhicitaankiis oon ogaalba loo lahayn waxaas markaasuu wixii markii u dhaco yaa lala yaabaya sababto wax la filanaya ma ah ama looma malaynaynba in waxaas waxaas dhici doonaan macnahaas koowaadee cajabka xagga luqada waa macno maaragtay jira macnaha labaadna waa maxay macnaha labaad haddii ay wax dhacaan ay qof wax ku dhacaan qofkaas makhluuqaana aanu wixii cirib dambeedkooda aanu ogeyn waa lala yaabaa marka xaaladdiisa lala yaabaa marka macnaha koowaad wuxuu u noqonayaa buu leeyahy shaarixu kii yacni wax la yaabaayey yaan wax ogeyn buu leeyahy macnaha labaadna wuxuu u noqonayaa in lala yaabo xaaladdii qofkii lagu tacajubayo macnaha koowaad marka maadaama jahli iyo wax saasoo kale ay ku jiraan iyo cilmi darro iyo alle maaragtay kuma tilmaanna kaas ee midka sugan waa macnaha labaad waase uun soo dhoweyn iyada lafteedu ee maahane ma ahan qeexiddi rasmi ah maaha marka cajabku wuxuu ka yimid in qofkii makhluuqa ahaa uu ka dhacay wax aada loola yaabo oo tusinaya in aanu cirib dambeedka isagu ogeyn ama xaaladda maaragtay naftiisa aanu ogeyn ama isbabeddelkiisa aanu garanaynin marka maqsuudku waa maxay yaabka waxaa loo sugaa allah laakiin waa sifa oo dhammaystirnaant sheegaysa laakiin yaab oo jahli iyo wax noocaas oo kale ah ay ku jiraan iyo aqoon la-aan iyo ama wixii oo kedis kugu noqda iyo kaas alle waa laga nasahaa alle waa ka hufan yahan kaas sababtoo alleh waa uu og yahay wixii dhacay waxa dhici doona wax alla agtiisa ku cusub ama qariiba ma jiraan cilmiga allana jahli ka horreeya ma jiro ama halmaan oo markaa yacnii uu la yaabo alleh halmaanka uu halmaansanaa ama aqoon la-aan iyo wax noocaas oo kale ah waxaas wax jira maaha ee alle waa mid tilmaamihiisu ay dhammaystiran yihiin ee tacajubku wuxuu ka imaanayaa kii lala tacajabaayey xaaladdiisa wax ku saabsan waayo oo wuxuu sameeyey ficil aada loola yaabo oo cajiiba haddii macnaha la barbar dhigo dadka isaga oo kale ah taasi marka waxay kutusinaysaa in kan lala yaabay aanu asagu cirib dambeedka aanu ogeyn markuu waxaa samaynayana aanu maaragtay xaaladdiisa ogeyn oo uu jaahil uu ahaa sheekh islaam ibnu teymiya wuxuu leeyahay alla macnaha kuma bannaana inaanu ogaanin sababka waxa uu isagu la yaabay laakiin wuxuu alla ula yaabayaa wixiibaa waxay ka baxsan yihiin wixii isaga shabbahay oo maaragtay ay isku ayniga ahaayeen ay isku nooc ahaayeen isshabbaheen marka weynayn la weynaynaayo yaa loola yaabayaa allana waa uu weyneeyaa wixii weyn ama sababtiisaa weyn ama isagaaba weynba marka wax lala yaaba maaha marka tilmaantaasi wax hariiba ma ahan xadiidka laba iyo labaatanaad wuxuu ka hadlayaa sabarka alle iyo maaragtay sida ugu dulqaato dadka isaga wax ka sheega ee walad uu leeyahay iyo dhaha yuu ku saabsan yahay can abi muusa waxaa laga weriye qaala inuu yidhi qaala rasuulu llah sal slm rsulka alle wuxuu yidhi maa axadun asbara calaa aadan samicahu min allah axad ma jiro kaga sabar badan dhib uu maqlay alle uga sabar badan ma jiro yadcuuna lahu lwalad waxay ku sheegayaan ay u magacaabayaan walad walad buu dhalay leeyihiin suma yucaafiihim iyadoo saas xaalku uu yahay yuu haddana alla iska caafiyaa iyagii wayarsuquhum waana arsaaqaa oo risqiga kama goosto dulmigaas iyo eebdaradaas weyne ay sameeyeen darteed waa nimankaas kirishtaanka aad u jeedo iyo yuhuudda iyo ilmay alle u sheegaan iyo xataa mushrikiinta carbeed oo malaa'igtu waa gabdhaha alle iyo waxaasay dhihi jireen yani malaa'igta waxay dhihi jireen allah dhalay marka bukhaarigaa weriye buu yidhi laakiin bukhaari muslim ba way wariyeen shaarix marka wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa ku jira sugid la sugaayo weynida sabarka alle uu alla u dulqaato gefafka addoommadiisa iyo waxay isaga u tiirinayaan asmaada allana waxaa ka mid a assabuuru midkii sabarka badnaa marka alla sabarkiisu marka alla sabarkiisu oo uu u dulqaato waxa addoommada maaragtay ka dhacaya aad buu u weyn yahay iyo sidoo kale sabarka uu u sabraayo alleh inay shirki iyo wax noocaasoo kalea ay muujistaan oo cibaadadiisa wax kale la wadaajiyaan sidoo kale xadiidka waxaa ku jira in alle loo sugaayo tilmaantii maqalka oo alleh waa mid maqal badan aragna badan munaasabada marka xadiidkaani iyo xadiidkii ka horreeyey ay kitaabkan la leeyihiin usuul iimaanka ah waa in arkaantii iimaanka ay ka mid tahay in magacyadii alle iyo tilmaamihiisii la rumeeyo allana uu mid ku yahay magacyadiisa iyo tilmaamihiisa oo wax lamiduhu aanay jirin laysa ka midlihi shay-un wa huwa asamiicu albasiir alle wax shabbahaa ma jiraan oo la mid ah waana mid maaragtay maqalkiisu xeel dheer yahay araggiisuna xeel dheer yahay alla markuu wax buu maqlaa waxna waa arkaa waana dulqaad badan yahay laakiinse waa maqal iyo sabar alle munaasab u ah waa maqal aan maqalkii makhluuqa oo kale ahayn waana sabar aan sabarkii makhluuq oo kale ahayn sabarku marka luqa ahaan sabarka luqa ahaan waxaa la yidhaahdaa alxabsu wax la xabiso haddii la yidhaha masalan qutila fulaanun sabran waa la dila qofkaas isagoo macnaha xirxiran sababto nin dagaalamaya ma aha sabarka marka sharcigaana sabar baa lagu magacaaba maxaa yeelay xabis baa ku jiro yacni carabkaadina waxaad ka celinaysaa sheegasho qalbigiina waxaad ka celinaysaa caroosho xubnahaadina waxaad ka celinaysaa inaad maaragtay caradii aada muujiso oo dhabannada aad garaacdo oo dharka jeexjeexdo iyo wax la mid ah yaad naftaadii ka xabisaysaa taas marka waa wixii makhluuqa ku saabsan allana nuqsaan kasta waa uu ka hufan yahay oo dhammaystirnaanba alla uu ku tilmaaman yahay sabarka uu alla u sabraayo addoommadiisa waa maxay waa inaanu ciqaabtii ku soo dedejin iyagoo alla maaragtay ku leh walad buu leeyahay sababtoo sheegashada ay sheeganayaan in alla uu walad leeyahay waa alloo nuqsaan maaragtay lagu tilmaamay waa laakiin iyadoo ay saas tahay haddana alla waa uu isaga kaadiyey ilaa yowma alqiyaamo cadaabkuma soo dedejin oo dib buu u dhigay isoo awoodu leh inuu baabi'iyo allana makhluuqaadkoo dhan hodan buu ka yahay hodanna wuxuu kaloo ka yahay inuu maaragtay haweenay samaysto ama walad uu samaysto sida alla uu yidhi in kullu man fi samaawaati waalardi ilaa aati araxmaani cabda siyaaqan wuxuu ku saabsanaa nimankii maaragtay gaalada ahaa ee yahuud iyo nasaare iyo mushrikiin saan markii horeba soo sheegaynay oo alle maaragtay walad u sheegay an dacuu liraxmaani walada wamaa yenbagii liraxmaani an yattakhida walada in kullu man fi samaawaati waalardi ilaa aati araxmaani cabda yacni wax kastoo samaawaadkii ardada maaragtay ku jiraahi ma jiro ilaa aati raxmaani hadduu jiraba wuxuu imaanayaa oo uu xaadirayaa qiyaamadii cabdan isagoo addoon ah oo dullaysan oo khuduucsan yuu qiyaamadii alla u imaanayaa laqad axsaahum alla waa uu koobay wacaddahum caddan tira ayuuna tiriyey alle oo wax maaragtay ka qarsoon ma jiraan oo ayaga ku saabsan tiradooda guud ahaana kama qarsoona mid maaragtay keligiisuna kama qarsoona wa kulluhum dhammaantoodna aatiihi yo mid kastoo ayaga ka mid a aatiihi yowma alqiyaamati fardaa alla isagoo keligiisu u imaanayaa oo wax xoolaan aan wadanin wax u gargaara oo difaacayana aan wadanin yaa mid walba aakhira imaanaya waxaa markaa been abuurasho aad u weyn ah in alle la yidhaahdo haweenay buu leeyahay ama la yidhaahdo walad buu leeyahay ama rabbinimadiisii aa lala wadaagaa la yidhaahdo ama cibaadadii baa lala wadaagaa la yidhaahdo qofkii wax noocaas oo kalaa sameeyana alla waa uu caayay caay aad u weyn buu caayay sidaa darteed qofkii mu'minka ahaa qalbigiisa waxaa ku jira nacib uu nacab yahay kii mushriga ahaa sababtoo qofka mushriga ah waxaana lamida maaragtay qofka alla walad la yidhaahdo oo kale sida kirishtaanka oo kale iyo wix lamid eh allay caayeen dadkaas gaalada ah marka mushrigii uu mar walbaba waa la necab yahay adduunkan inta la joogo si kastuu wanaag u sameeyo adduunkan oo ixsaan uu u sameeyo sababta loo necab yahay waa maxay waa waxa qalbigiisa uu kulansaday oo ruuxdiisa ku jira oo ah cayda alla la caynaayo iyo nacaybka alla la necab yahay allana waa mid dulqaad badan oo addoommada dhibkoodii yaa alla uu maqlaayaa caydoodana waa uu maqlaayaa ay isaga caynaayaan haddana waa u dulqaadanayaa alle kamaa qaala allahu subxaanah sida alla uu yidhi waman kafara fa umaticuhu qaliilan huma ataruhu ilaa cadaabi innaari wa bi'sa almasiir qofkii gaalooba wax yar baan u raaxaynayaa adduunkan oo adduunka noloshii loo diidi maayo kadibna waxaan u dhibgelinayaa cadaabkii naarta meel loo ahaadana ayadaa ugu xumaatay xadiidka saddex iyo labaatanaad wuxuu ku saabsan yahay tilmaanta jacaylka in alla loo sugo inuu alla wax jeclaado walahu can abuu hurayrata waxa uu leeyahay oo abuu hureyra maaragtay uu ka warinayaa radiallahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalama rasuulka alle sal slm wuxuu yidhi idaa axaba allahu tacaala alcabda haddii alle addoonka uu jeclaado naadaa jibriila jibriil buu u yeeraa alle ina allaha tacaala yuxibu fulaanan oo wuxuu ku yidhaahdaa alle hebel waa uu jecel yahay fa axbibhu jeclow adiguna fa yuxibuhu jibriilu jibriil baa jeclaada fa yunaadii fii ahli asamaa markaasaa jibriil dadkii samada joogay ama maaragtay malaa'igtii uu u dhawaaqaa ina allaha yuxibu fulaanan alle hebel ayuu jecel yahay fa axibuuhu ee adinkuna jeclaada fa yuxibuhu ahlu samaa samadii duulkii ku noolaa yaa qofkaa jeclaada suma yuudacu lahu alqabuulu fi alardi kadibna aqbal iyo jacayl guud yaa dhulkii loo dhigaa qofkaas waa martabo ilaahay dadka qaarkood uu siiyo xadiidka bukhaariyo muslim baa wariyey isaguo markuu walahu uu lahaa bukhaariga awal uu soo sheegay yuu u celinayay shaarixu wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa ku jira sugid la sugaayo tilmaantii maxabbada jacaylkii in alle loo sugaayo sababtoo mu'alifku kitaabka bilowgiisa wuxuu ku soo sheegay alle oo la rumeeyo iyo tilmaamihii rabbinimada iyo cibaadada inuu isagoo keligiis mudan yahay meeshaanna wuxuu ku sheegayaa axaadiistii magacyada iyo tilmaamaha alle marka meeshan wuxuu ku sheegay xadiid uu ku jiro sugid la sugaayo tilmaantii maxabbada alle loo sugaayo jacaylka alle uu addoonkiisa uu jecel yahana waa sifo ikhtiyaari ah ahlu sunnuhu tilmaantaas maxabbada iyo tilmaanta raalli ahaanshada iyo wixii la mid ah xaalad qofku markaas uu ku sugan yahay yay ku xiraan oo alleh waa uu jecel yahay qofkii iimaan ku sugan mustaqbalkaba ha u qornaato inuu maaragtay isbedele eh sababtoo marka uu muwaxidka muuminka uu yahay qalbigiisa waxaa ku jira in cibaadadii alla loo saafi yeelo oo qalbigiisuna uu allah u jeesto oo qofkaas uu yahay qof alle u jeestay oo saas ku mutay in la jeclaado laakiin nimanka mubtadacadaa uu leeyahay shaarixu waxay ka dhigayaan maxabbada alleh mid yacnii aan isbebedelin oo iska asali ah oo waxay leeyihiin alla wuu jecel yahay qofku wuu og yahay inuu ku dhiman doono iimaan xataa markuu gaalka ah waa jecel yahay bay leeyihin oo cumar ibnukhadaab markuu jaahiliyada ku jiray oo gaalka u ahaa alla waa u jeclaa bay leeyihiin sababtay saa u leeyihin waa maxay tilmaamihii ikhtiyaariga ahaa yay iyagu diidan yihiin oo doonista alle iyo ikhtiyaarkiisa ku tacalluqday waxay leeyihiin alle tilmaamihiisa wax soo cusboonaada ma jiraan bay leeyihiin oo waxay ka tacbiiriyaan xawaadisii wax noocaas oo kalea alla maaragtay ku soo darriyey ama soo galay iyo lama dhihi karay leeyihiin xulul xawaadis iyo waxbay sheegaan laakiinse sida sawaabkaa waa maxay in sugidda la sugaayo tilmaanta alle ee maxbada ah sida isaga munaasabka u ah ay xaq tahay sida nusuustu ku caddahay maxabadan macnaheedu waa la yaqaanaa alla marka raalli waa uu noqdaa waana uu caroodaa waana wax maaragtay calaaqa lale waxa marka qofkaas uu ku sugan yahay maaha suu noqon doono iyo laga hadli maayo marka alle addoonka raalli buu ka yahay marka uu mu'min uu yahay addoonkana waa uu jecel yahay marka uu mu'min uu yahay waana u caroodaa marka uu gaal noqdo ama uu gaal ahaa intaanu islaamin waana uu necab yahay mana jecla marka uu gaalka ahaa intaanu islaamin ama haddii kale masalan markuu mu'min ahaa oo la jeclaa kadib yuu ridoobay waa la necbaadaa haddana markaasaa qofkii waxaa ku kulmi doona markaasaa qofkii waxaa ku kulmaa in marna la jecel yahay oo xaalad xaaladaha ka midana la jecel yahay xaalad xaaladaha ka midana la necab yahay xataa qofkii muuminka ahaa oo waaxidka ahaa yaa marna alla uu jecel yahay hadduu camalkiisu wanaagsan yahay mararka qaarna alla uu necab yahay hadduu camalka xumeeyo qofkii muuminka ah marka haddii iimaan iyo fisqi ay ku kulmaan iimaankiisa muumin buu ku yahay kabiirada uu sameeyana faasiq buu ku yahay markaasaa iimaankiina lagu jeclaanayaa fisqigana lagu nacayaa adiga laftaada yaa taas macnaha ku gelaysaa qofkii maaragtay muuminka laftiisa saas qofkii kale ula dhaqmaaya allana sidoo kale marka jacaylka iyo caradu waa wax qaybsami kara mararka qaarkoodna jiri kara mararka qaarkoodna aan jiri karin taasi marka waa sidai ahlu sunnuhu ay maaragtay ictiqaadsan yihiin ayagoo khilaafsan nimanka mutakalimiinta iyo ahlubidaca leh maxabadu waa mid keli ah oo qofka muuminkaa markuu gaalka ahaa xataa intaanu soo islaamin waa la jeclaa haddii uu alla rumeeyana oo dembi weyn uu ku dhacana waa la jecel yahay weli jacaylkii ka tegi maayay leeyihin marka waa wax alle aan munaasab u ahayn ay ku hadlaayaan nimankaas mubtadicada ah maxabada alle marka waa tilmaan ikhtiyaari ah sidaa darteed alle wuxuu yidhi idaa axaba allahu tacaala alcabda haddii alla uu addoonkiisa jeclaado macnaha wakhtigaa wakhtigii ka horreeyey ma aanu jeclayn waayo hadduu jeclaado wuxuu yidhahdaa alle in allaha tacaala yuxibu fulaanan fa axbibhu jibriilow hebel alla waa uu jecel yahay adiguna jeclow taasi waxay kutusinaysaa in qof kastoo mu'mina fadligaas aanu lahayn ee dad waxaa jira alla uu jecel yahay oo jibriilna naadinaayo in maaragtay la jeclaado markaasaa khalqigii samada jooga ay jeclaanayaan kadibna dhulkiina loo dhigayaa qabuul iyo dadkii o dhan wada jeclaada taasi marka waxay kutusinaysaa buu ku leeyahy shaarixu in jacaylka laftiisa uu yahay wax darajaad kala duwan ah oo kala sarreeya maxabaduna ay tahay tilmaan ikhtiyaari ah oo alla ku qunta mashiicadiisa iyo qudradiisana kula qunta oo xaalad xaaladaha ka midna waxbuu jeclaadaa xaalad kalena ma jeclaado oo waxaa ku tusinaya idaa axaba allahu tacaala alcabda haddii addoonka alla uu jeclaado waa zaman mucayana waay waa waqti go-an waay meeshan uu yidhi rasuulku sal ll ly slam suma yuudacu lahu alqabuulu fi alard macnaa ahlu iimaankii yaa aqbalaaya oo jeclaanaya oo si gaara maaragtay u soo dhoweynaya sida saxaabadii alla uu siiyey oo kale mu'miniinta o dhan saxaabada waa ay jecel yihiin sida maaragtay taabiciinta kuwoodii waaweynaayo oo kale muslimiintu way jecel yihiin sida imaam axmed iyo imaam shaafici imaam maalik iyo muslimiintu way jecel yihiin waa marka waa kuwa ummaddan isku waafaqday in ay jeclaadaan ay isku waafaqeen waay marka qofka alla uu jeclaado qabuul baa alla uu dhulka u dhigaa marka waa martabo aada u weynoo dadka qaarkood ay helaan waayo wabilaahi tawfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online